بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى darsigii alkabaa'ir ayaynu waxaynu soo gaarnay alkabiira altaasica waalkhamsuun kabiirada konton iyo sagaal qaala alimaamu adahabi raximahu llah man dacaa ilaa dalaalatin ow sanna sunnatan sayi'ah wuxuu ka hadlayaa baabkaani oo imaamu dahabi u baabeeyey qofka dadka ugu yeera baadinimo oo waxaan diin ahayn diin uga dhiga oo bidco iyo dalaalo ugu yeeraya oo dadkii u jideeya ama dadkii u jideeya dariiq khaldan oo sunno khalada u jideeya haddaba asalku waxa weeye qofka islaamkaa inuu dadka dad khayrka ugu yeero oo wanaagga ugu yeero oo dariiqa wanaagsan u jideeyo haddii uu qofku marka dariiq xun dadkii u jideeyo ama uu bidco iyo dalaalo ugu yeero waxa uu yeelanayaa dembi weyn waxaas isagu dadka uu ugu yeerayo dembigeeduu leeyahay oo baadinimada ah kuwii ku raaca oo dembi isaga khaladkaa ku raacana dembigooday leeyihiin haddana isagii waxaa zaa'id looga dhigayaa oo loogu darayaa qof walba oo baadinimadaa ku raaca iyo dalaaladaa dembigiisoo kalea loogu darayaa oo haddana loogu siyaadinayaa isaga haddaba laba dembi buu yeelanayaa isagii qofkii dadka baadinimada ugu yeeray xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo caddaynaya qaala imaamu dahabi raximah llah qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man dacaa ilaa dalaalatin kaana calayhi min alithmi mithlu aathaami man tabicahu laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-a nebigu wuxuu xadiidkan ku leeyahay man ruuxii dacaa ugu yeera ilaa dalaalatin baadinimo dadkii ugu yeera kaana waxaa dushiisa ah calayhi min alithmi dembi ayaa dushiisa ah mithlu aathaami man tabicahu ciddii raacday dunuubtoodii oo kale ayaa dusha laga saarayaa isaga iyaguna aathaamtoodii bay leeyihiin iyo dembigoodii laa yanqusu dalika min aathaamihim shay-a iyaga laakiin dembigoodii laga yaraysiin mayo oo qofka daliil u noqon mayso anigu waxaan hebel baan ku raacay oo dembi kuma lihi haddaad qof ku raacdid akhi filah baadinimo iyo iyo waxaan sax ahayn adigu dembigaagaad leedahay laakiin isaguna dembigiisuu leeyahay waxau haddana yeelanayaa dembigaagoo kale ayuu haddana yeelanayaa waayo dariiq xun buu dadkii u falay oo u baneeyey xadiidku waa xadiid saxiixa imaamu muslim baa warinaya min xadiidi abi hurayra radi allahu canh wuxuu waadix ku yahay marka uu daliil waadixa uu yahay qofka dadka baadinimada ugu yeeraya inuu kabiiro ku dhacayo dunuub weyna ku dhacayo ayuu maaragtay waadix ku yahay xadiidka ku xiga wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man sana sunnatan sayi'ah kaana calayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdihi man ruuxii sanna u sunneeya dadka oo dariiq u jideeya sanna ay macnaha dariiq u jideeya oo ay kaga daydaan markaa sunnatan sayi'a dariiq xun oo waxa weeye u jideeya camal xun u jideeya oo dadkii ku daydaan kaana calayhi waxaa dushiisa wisruhaa waxaas uu u jideeya dadka sunnaha uu jeexay dembi ayaa dushiisa ah oo ku dhacaya dembigii waxaas ayuu qaadanaya waxaa haddana loogu darayaa wa wisru man camila biha min bacdihi cid walba oo ku camalfasha dariiqaa xun oo uu jideeyeyna dembigiisoo kalaa la saaraya laakiin ma aha kaa hore inu kaa dambe inuu dembi yeelanayn isaguna nebigaa caddeeyo wuxuu yidhi min gayri an yanqusa min awsaarihim shay-a laakiin qofkan dambe isagana dembigiisii laga nusqaamin mayo waa leeyahay isaguna dembigiisii laakiin kaa hore oo jideeyaa waxaa la isugu darayaa laba dembi dembigiisii iyo kan ku raacay oo dariiqan ku raacay dembigiis oo kale ayuu waayo dariiq xun buu dadkii u jideeyey imaamu muslim ayaa xadiidkaana warinaya oo waa xadiis saxiixa min xadiidi jariir ibni cabdillaahi xadiidkani qiso dheer buu lahaa xadiid aad iyo aad u dheer buu ahaa macalshaahidku ka soo qaatay imaamu dahabi xadiidkan qisadiisu waxay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam oo madiino jooga ayaa waxaa yimid niman qabiilka mudar la yidhaahdo oo carabta ka mid ahaa oo abaari ku dhacday oo soo abaaroobay oo faqri iyo gaajo ka muuqato oo aad iyo aad u dhibaataysan markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka naxay dhibaatada haysta nimankaa muslimiinta ah iyo faqriga ku dhacay markaasuu salaadii markii la tukaday gurigu galay wuu soo noqday dadkiibuu waaniyey marka dadkiibuu wacdiyey istiftaaxi markuu in alxamdu lilah ilaa aakhir alistiftaax markuu la yimid ayuu dadkii wuxuu amray inay sadaqaystaan wax war nin walba waxaad awoodda sadaqaysto war qofkii sadaqaysan kara burka uu haysto kii sadaqaysan kara timirtiisa kii sadaqaysan kara dhar kii lacag sadaqaysan kara war qof walba waxaad haysi sadaqayso oo maanta waxa weye wax ka sadaqayso walaalaha caawi ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii marka sadaqaa la bilaabay waxyaalo yaryar iyo dadkii waxbaa la keenkeenay ilaa markii dambe nin ansaarta ka mid ahaa wuxuu leeyahay markuu warinayo jariir wuxuu leeyahay nin ansaarta ka mid ah ayaa waxa uu keenay kiish weyn oo lacagi ka buuxdo lacagtu berigii hore dahab iyo fiday ku qiimaysnayd dhagxan caadiyay ahayd marka kiish weyn buu ku soo qaaday oo gacantiisii qaadi kari weyday uu jiidayo oo qaadi kari weyday markaasuu nebiga hordhigay aad buu marka nebigu ugu farxay ninkaasi sadaqada xoolaha badan oo u sadaqaystay markaasaa dadkii ku daydeenoo mar alla markay arkeen ninkan xoolaha badan sadaqaystay ayaa dadkii tataabaca annaas dadkii baa soo raacraacay oo ku dayday ninkii waayo wanaag buu tusay oo in wax weyn la sadaqaysta buu dadkii u jideeyey markaasuu nin walba waxa uu sadaqaystay xoolo badan iyo wuxuu leeyahay marka saxaabigu ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iridiis hortiisa lasoo dhoobay xoolo aad u fara badan oo lacag iyo dhar iyo wax walba raashin la buuxiyey masaajidkii oo meeshii buuxsantayd markaasaa nabiga aad u farxay oo wuxuu leeyahay markuu ka sheekeynaya saxaabigu wejigiisa ayaa aad u birbirqay oo waxa weye farxad iyo wanaag baa ka muuqday markuu ninkaani marka saas sameeyey ayaa nebigu wuxuu yidhi man sanna qofkii sunneeya oo dadka wanaag u sunneeya sunnatan xasana falahu ajruhaa wa ajru man camila biha qofkii wanaag dadka u sunneeya oo dariiq fiican dadka u bilaaba wuxuu leeyahay ajarkiisa iyo kuwaa ku camal falay oo ku dayday ajarkoodoo kalaa ilaahay siinaya iyagana ajarkoodii baa la siinaya haddaba marka ninkaas saxaabigaa markuu bilaabay sadaqadaa faraha badan isagu sadaqadiisii buu leeyahy oo kuwii ku dayday sadaqadoodii bay leeyihiin ajarkoodii haddana ilaahay wuxuu ugu deeqayaa ninkaasi wanaagga looga dayday inuu siiyo intii ku dayatay ajarkood oo kale oo waxa weeye waa min fadli illah xadiidka marka markuu saa yidhi nebiga calayi sala slam bu haddana wuxuu yidhi waman sanna qofkii u sunneeya dadka sunnatan sayi'a xumaan dadka u sunneeya waxa uu yeelanayaa kaana calayhi wisruha dembigeedii buu yeelanaya uu suneeyey wa wisru man camila biha min bacdihi iyo ciddii ku camal fashay ilaa yowmi alqiyaama min gayri an yanqusa min awsaarihim shayan xadiidku marka saasuu ku yimid oo qisadiisu saasay ahayd macalshaahidku ka soo qaad waxaa kale oo waxa weye marka kutusaya oo waadix isagana kuu tusaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam xadiis saxiixa qof walba oo la dilo oo xaqdarro lagu dilo oo muslima ilaa qiyaama saaca waxa uu dembibu ku leeyahay ibnu aadam alawal markuu haabiil uu qaabiil dilay qaabiil markuu haabiil dilay oo gardarro ku dilay oo walaalkii uu xaqdarro ku dilay wa isagaa jideeyey marka dilka xaqdarro la isku dilo isagaa ugu horreeyey oo dadka u bilaabay qof walboo xaqdarro lagu dilo dembi buu ku leeyahay marka sidaa daraaddeed marka waa in la iska ilaaliyo inuu qofka dadka xumaan u jideeyo wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam kullu bidcatin dalaala bidca kasta waa dalaala iyo baadinimo oo waa xadiis saxiixo waxa weeye imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo nasaa-i ay werinayaan min xadiisi ibni mascuud waa xadiis saxiixa marka riwaayadihiisa qaar baa waxaa ka mid a marka riwaayadda imaamu nasaa-i ay werinayaan wa kullu dalaalatin fi nnaar dalaalo kastana naar baa lagu gelayaa xadiidku marka waa xadiis saxiixo bacda alfaadihi waxaa weriyey imaamu muslim iyo waxa weeye aimada kalaba waa xadiis saxiixa wuxuu xadiidkan markayna tusaya wax walba oo bidca oo a qaacida sida ay ku sharaxayaan waxa weye maaragtay ibnu rajab iyo imaamu nawowi iyo kulli ay ku sharaxayaan wuxuu kutusayaa arrintaani waa qaacida bidco walba oo diinta lagu soo daro waxa weeye waa baadinimo wax walba oo dalaalo iyo baadinimo ku gaarsiiyana oo bidcadu ay ka mid tahayna naar baa lagu galaa haddaba marka culummadu markay sharaxayaan arrintan waa maxay bidca horta sideeda waa in la fahmaa bidca asalkeeda waxaa la yidhaahdaa waa waxa cusub oo xadadka ah waa waxa dadka diinta ay ku soo daraan waa wixii diinta lagu soo daro oo cusub laga hadlimayo wixii adduunyada lagu soo daro oo waxa weye qofku inuu adduunyada wax kusoo kordhiyo xilligii nebiga wax aan jirin oo adduunyada ah inuu qofku kusoo kordhiyo horumar ah laga hadlimayo ee waxaa laga hadlayaa diinta nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey oo ilaahay uu yihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina diintaa ilaahay inooga raali noqday oo ilaahay dhammaystiray oo kaamilkaa oo aan wax nuqsaana ku jirin qofkii wax ku soo dara kaas weeye midka bidcada la yimid nebiguna wuxuu yidhi xadiid kaloo saxiixa man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fa huwa raddun qofkii wax ku soo dara diintan anigu sidaas aan uga tegey qofkii wax ku soo kordhiya oo waxaan ka mid ahayn diinta anigu aan la imid waxa weye waa lagu radiyaya waa marduud riwaayadda kaleo imaamu muslim waxay leedahay man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa radduud qofkii camal sameeya oo camalkaa cibaado ka dhiganaya oo ugu dhowaanaya ailaah ilaahiis ugu dhowaanaya oo allah ugu dhowaanaya oo uuna kaga dayanayni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintan aan ka mid ahayn fa huwa raddun waa lagu celinaya haddaba khulaasadu waxa weeye bidca waxaa la yidhaahdaa marka imaamu shaatibi raximah llah fi kitaabihi alictisaam markuu kaga hadlayo waa shay un mukhtar waxa weye mukhtarac weye waa shay cusub oo diinta lagu soo daray oo wax aan awali jirin oo diinta ka mid ahayn haddaad marka diintii kusoo dartay aad markaa cibaado ula jeedid ood ilaahay ugu dhowaanaysid haddaba marka qof walba waa inuu iska ilaaliya oo muslima oo uu ku gaabsadaa wixii nebi maxamed la yimid iyada ayaa nagu filan kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebigaa nagu filan wax kale uma baanin marka bacd alculamaa baa waxay geliyaan bidcadan aqwaal badan oo waxa weeye nimankan suufiyada iyo niman badan waxay leeyihiin oo ay deliishanayaan oo ay keenayaan inay maaragtay bidcadii loo qaybinayo oo bacd alfuqahaa ay ku tageen in bidcada la qaybinayo oo bidca xasana bidca qabiixa ay u kala qaybiyeen oo waxay leeyihin bidcadii qaarna waa xun tahay qaarna way fiican tahay taqsiimkaa marka la qaybiyey laftigiisaa bidcaah waayo sababta waxa weeye lagama hayo nebiga yowm min alayaam ina uu yiri bidcadu qabiix iyo xasan bay leedahay wax xun iyo wax fiican bay leedahay lama hayo marka waxaa isaga dhex darmaday raggaa qaybiyey laba arrimood bay isdhexgeliyeen waxyaalihii almasaalix almursala la odhan jiray oo loo baahnaa oo waxa weeye aan diintu diidaynin oo asal diinta ku leh oo maslaxad ay keentay ayay waxay leeyihiin waxa weeye waa min albidac marka waa min albidac alxasana looma baana marka taqsiimka noocaasa wax walba oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey oo waxa weeye aan diintan ka mid ahayn ha ku soo dari ama wixii mubaaxa ama manduub ah ama waxa weeye maaragtay loo baahan yahay oo maslaxada ay keento laa ba'sa bih waxay deliishadaan markaa nimankaa qaybinaya qowlka cumar ibn khadaab radia allahu canhu markii taraawiixda uu xilligii khilaafada uu hayey ka hor taraawiixda qof qof baa loo tukan jiray oo ma jirin jamaaco in lagu tukado waayo xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa dhacday nebigu saddex hamayn intuu tujiyey saxaabadoo jamaaco ku tujiyey ayuu ka baqay in lagu waajibiyo ummadda markaasuu yidhi wuu ka joogsaday kabacdina wuxuu ku yidhi waxaan ka baqay in laydinku waajibiye war qof walba gurigaa ku tuko oo keli keli u tukada haddaba markii nebigii calayhi salaatu wasalaam uu dhintay oo waxa weeye aan waxyi dambe soo degaynin oo aan laga baqaynin waajib dambe inuu yimaado ayaa xilligii cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayuu wuxuu arkay iyagoo masaajidkii ku tukanaya gaargaar u kala tugtukanaya markaasu wuxuu yidhi wallahi haddaan inta jamciyo oo isku keeno hal imaam u sameeyo ayaa fiicnaan lahayd sidii buu yeelay hal imaam buu u sameeyey oo wuxuu yidhi hal imaam kuwada daba tukada markuu marka jamciyey oo uu arkay wanaaggeedii ayuu yidhi nicma bidcatu haadihi wallahi wax la soo kordhiyo tana ugu wanaagsan haddaba marka qowlka cumar bn khadaab radia allahu canhu waxa uu ka hadlayaa min naaxiyati luuqe min naaxiyati sharci bidci ma bidca ma aha waayo sababtu waxa weye taraawiixda nebigaa tujiyey saxaabada sunnihii nebigu uu joojiyey unbuu nooleeyey marka wuxuu soo gelayaa man sunna fi lislaami sunnatan xasana ayuu soo gelayaa waxa weeye arrintaa uu sameeyey waana raggii uu nebigu amray in lagu daydo oo khulafaa raashidiin weye uu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayda khulafaa raashidiin haddaba markaa in la qaybiyo oo la yihaahdo bidcadii baa qaybsanta laftigeed qaybsigaa la qaybiyey laftigiisaa bidca sidaa daraaddeed marka ma banaana in la qaybiyo in la isku mashquuliyana ma banaana oo waxa weeye uu qofku waxyaalaha noocaasa uu la yimaado waxaynu u baahnahay inaan bidca oo dhan banaanka ka marno qaala imaamu sheikh alhaytami raximahullah waxa uu yihi in lagu tiriyo arrintan kabiiro waa daahir buu yihi waa sida daahirkaa oo muuqata oo axaadiista ka muuqata waayo sababtu waxa weeye axaadiistan saxiixa waxay caddaysay oo ku sugan waciid min alwaciid shadiid waxa weeye goodi adag baa ku sugan waayo sababtu waxa weeye mudaacafatu tilka alaahaam qof la yihi dunuubtii baa loo laalaabaya oo loo kordhinayaa oo arrin khatara wey haddaba marka sidaa daraaddeed ayaynan banaanayn in waxa weeye uu qofkii bidca la yimaado marka bidca qofkii ku dhacay wuxuu ku dhacay dalaala dalaalo qofkii ku dhacayna waxa uu galay naar ilaa inuu ilaahay cafiya mooye wa qaala ibn qayim ijawsi raximah llah wuxuu yihi wahiya takhtalifu biikhtilaafi alxadeth mudaacafadan dunuubta la laalaabayo waxay ku kala xiran tahay qofku waxa uu isagu la yimid waxaan bidcadaa oo la yimid ayay ku xiran tahay mar walba oo ay sii weynaato waxa uu la yimid dunuubtiina waa sii weynaanaysaa oo wax weyn bay sii noqonaysaa walciyaadu billah ilahay naga badbaadiyo calaa kulli xaal marka khulaasadu waxa weeye baabka in qofku uu iska ilaaliyo bidcada oo uu banaanka ka maro rabbigii subxaana qaadirka ahaa uu tala saarsado diintanna kitaabka iyo sunnaha uu ku dhego taa un baa ku filan oo waxa weye bidco looma baahno wey kabiirada ku xigta alkabiiratu situun waa kabiirada lixdanaad qaala alimaamu dahabi raximah llah waxa uu yihi alwaasila fi alwaasilatu fi shacriha wاlmutafallijatu wاlwaashima saddex arrimood buu halkan uu keenay alwaasila waa midda timaheeda xiriirinaysa waa tan alati tasilu shacrahaa bishacrin aakhar waa midda timaha buruukoyinka hadda ay yihaahdaan timaha foojeriga oo aan saxiix ahayn timo la sameeyey ay gashanayso ama timaheedii ku xiriirinayso si loogu maleeyo inay timo dheer leedahay walmutafalijana waxa weeye waa midda ilkaha qorqoraysa oo waxa weye ilkihii intay qorqoraan oo waxa weye maaragtay qofku waxay yihahdeen markuu weynaado oo uu gaboobo ilkihiisu way isku durdurkaan oo way isriixaan haddaba marka fanax bay samaynayaan oo ilkihii baa la qorqorayaa waxaa loo tegayaa dhakhtarkii ilkaha iyo waxa lamid a markaasaa la qorqorayaa ilkihii oo waxa weeye markaa fanax iyo loo dhaxaysiinaya si naagtii loogu maleeyo inay gabar yar tahay oo weli waxa weeye ilkaheedii aynan isku dhegin oo da-dii baa lagu qarinaya walwaashima washmiguna waxa weeye inuu qofku waxay samaynayaan irbad baa inta qofka lagu mudmudo oo dhiig laga keeno ayaa meeshii irbadda lagu muday waxaa lagu shubayaa indhakuul iyo wax lamida markaasay hadhow meeshii birbirqaysaa oo waxa weeye haragga hoostiisii maadaama lagu shubay indhakuushiiy wixii meeshii baa ku qalalaysa ku buskoonaysa hadhow marka wejiga iyo barbar iyo way iskugu sameeyaan oo waa macruuf kulli marka waa min alkabaa'ir weyi maxaa u daliila marka inay arrintaani min alkabaa'ir tahay qaala alimaamu dahabi raximah llah wuxuu yihi qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yihi lacana allahu ilaahay nacladiisii ha ku dhacdo ey naxariista ilaahay ha ka dheereeyo alwaasilatu walmustawsila alwaasila walmustawsila alwaasila waa allatii waa midda waxa weye qofka dumarkaa ay tasilu shacraha bishacrin aakhar waa tan ku xiriirinaysa timaheedii timo kale waa taas midda loo jeedo alwaasila walmustawsilana waxa weeye alatii ta'muru man yafcalu biha dalika waa midda amraysa in qof kale u sameeyo arrintaa oo la sameeyo haddaba ama iyadu ha samaysato ama ha loo sameeyo ama tan samaynaysa iyo tan loo samaynaya dhehe kulli waa isku mid nacladaa ku dhacaysa waa sababto waxa weeye middan samaysanaysa oo timihii iyadu ku xirxiranaysa waa waa nacladii waa daahir middan iyadu amraysa in loo xirxiro oo loo dabayana iyadiina waa daahir tan samaynaysa oo ku caawinaysa ficilkaa xunna iyadana waa la dembi waayo xumaantii bay iyaduna kula jirtaa haddana markaa nebigu wuxuu yihi walwaashima walmustawshima alwaashima waa midda waxa weeye washmi baa leeyahy washmigu waa kaynu hadda sheegaynay waa in an yuqrasa aljild waa in haragga qofka jirkiisa ama dhabanka ha noqoto oo wejiga ha isaga sameeyeen meelahaanay gabdhuhu isaga sameeyaan waxa weye si bar iyo ay u raadiyaan bar madow iyo bar birbirqaysa iyo qurux loo raadiyo ayaa marka la daloolinayaa dhiig baa laga keenayaa jirkii markaasaa waxaa la gelinayaa indhakuul iyo wax dawooyin iyo hadhow markay ku buskooto meeshii way birbirqaysaa dadka gaalada ah baa aada u sameeya oo waxa weye iyagu jirkooda oo dhan ku sharaxa oo waxa weeye aada arkaysid jirkii iyo waxay isku tasawireen balaayo iyo wax daran oo waxa weye jirkoodii oo dhan ay saas u wada kharibayaan warka tan samaynaysa tan samaysanaysa iyo waxa weeye tan loo samaynayo walmustawshima wa alatii yufcalu biha dalika tan samaynaysa iyo tan lagu samaynayo kulli waxa weeye maaragtay nacladii ayaa ku dhacaysa wuxuu yidhi marka haddana nebigu wannamisata wlmutanamisa annaamisa wlmutanamisa annaamisa waa midda timaheeda alatii tan tafu shacra min wajiha wejiga dumarka timo timo haddii ay ka soo baxaan daa'iman horta dumarku waxay u badan yihiin inuu wejigoodu timo lahayn haddii marka tintin uu ka soo baxo inay rifaan lama ogola oo gooyaan iyaga oo markaa qurux raadinaya lama ogola inay gooyaan oo waxayna farax ka qaadaan baa la rabaa xabad xabaddaa tintaa ka soo baxday ilahay baa soo saaray wlmutanamisana waxa weye alati ta'muru man yafcalu biha dalika tan ka rifaysa weeye oo waxa weye maarata intay tiraahdo hala iigu same hala iga rifo tan odhanaysa hala iga rifo oo hala iga googooyo timahan kulligood marka waxaa ku dhacaysa nacladii wlmutafallijaat mutafallijaati lilxusni kuwa mutafallijaadka samaynaya mutafallija marka waxa weeye alfalajka waxaa la yidhaahdaa waa furjatun bayna alathnaan waxa weeye bayna athunaaya walrubaaciya macnaha ilkaha waxa weeye fanaxda waxaynu soomaalida ahdo wey marka fanax hadday udhaxayso ilkihii oo haddayna fanax udhaxaynin ayaa waxay samaynayaan in inta ilkihii la qorqoro fanax yara meeshii laga jeexo oo waxa weeye si ilkihii loo kala durkiyo maxay marka raadinayaan lilxusni qurux bay raadinayaan oo waxa weye arrintaas waxay u samaynayaan waa quruxdoon marka waa arrin aad iyo aad u khatara lama ogolo marka marka tan samaynaysa iyo tan loo samaynayo kulli waxa weeye waa arrin aad iyo aad u khatara oo ku dhacaya waxa weeye waciidka nebigu wuxuu yihi marka almugayiraati waxay doorinayaan khalq allah khalqigi ilahay bay doorinayaan muttafaqun calayh xadiidku waa bukhaari iyo muslim ayaa werinaya haddaba marka xadiidkan wuxuu waadix inooga dhigay uu nebiguna inoo caddeeyey kabaa'irtaa faraha badan gabadhi ku dhacda oo qofkii dumarkaa waxaa samaysa in nacladii ilaahay ku dhacayso oo waxa weeye loo baahan in la iska ilaaliyo waayo sababtu waxa weeye laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim buu yidhi ilaahay dumarkii dadkii waxaanu abuurnay sidii ugu wanaagsanayd haddaba marka haddii ilaahay qurux kuu dhamaystiray oo qurux wanaagsan ilaahay kuu abuuray adiga quruxdii ilaahay kuu abuuray inaad inta bedeshid wax kala raaraadisid oo jirkaagii bedeshid lama ogola oo waa mamnuuc haddaba markaa quruxdii ilaahay ku siiyey inaad ku qanacdid baa la rabaa qofku waxa weeye waxyaalaha mamnuuca oo la diiday in la jaro inuu iska daayo wey waxyaalaha lainoo diiday aynu banaanka ka marno wixii ilaahay inoo ogolaaday iyo rasuulkana aan samayno qofku inuu timihii jarto inuu wanaagsana shalleeyo inuu qurxiyo waa la ogolaya laakiin inuu timihii ay timo kale ku dabto ama waxa weeye jirkeedii ay wax ku durdurto ama waxa weeye ilkihii jeexjeexdo waxaasoo dhan lama ogola iyadoo raadinaysa qurux oo ku qancila quruxdii ilaahay siiyey waa arrin marka khatara inay nacladaasi ku soo aroortayna de waa waadix marka inay kabiiro tahay xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi waqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam thamanu lkalbi waddami xaraamun inuu qofku eyga ka ganacsado oo eyada ka ganacsado ama waxa weeye dhiigga ka ganacsado waa xaraam wa kasbu lbaqyi xaraamun kasbu lbaqyi naagta xun ee waxa weeye naagaha xunxuna maaragtay xumaanta sameeya oo dhalooyinka iyo la yidhaahdo waxyaalaha xunxun samaynayo zaaniyaadka lacagta ay qaadanayaanna waa xaraam walacanu walacana allahu walacana alwaashimata wuxuuna nebigu nacladay alwaashima waalmustawshima intaa waa sharaxnay wa aakila riba wa muukilahu kan ribada cuna iyo kan cunsiinaya dadka wa lacana almusawiriin waxauna uu nebigu u nacladay kuwa wax sawiraya muttafaqun caleyh haddaba marka xadiidkaana wuxuu sii adkaynayaa kabaa'irtaa faraha badan macalshaahidkuna waa alwaashima walmustawshima labadaa xadiid ayuu ku keenay imaamu dahabi raximahullah uu ku keenay laakiin waxaa waxaa kaloo sugnaaday oo bukhaari iyo muslim iyo ay weriyeen inuu mucaawiya radia allahu canha maalin markuu amiir ahaa oo waxa amiir muminiin ahaa oo waxa weeye inuu khudbeeyey maalin oo waxa weeye madiine uu mimbarka nebiga ka khudbeeyey isaga oo gacanta ku haya waxa weeye timo ay maaragtay timiha la isku dabeeyey oo dumarku ku dheeraystaan ah oo saa gacanta ugu hayo markaasu wuxuu yidhi yaa ahla almadiina reer madiinow aawe ayna culamaaukum aawe culmadiini nebigaan ka maqlay buu yidhi oo arrintaan nahyinaya arrintaan inaa la sameeyo nahyinaya oo odhanaya reer bani israa'iil waxaa halaagay inamaa halakat banu israa'iil xiina ittakhadahaa xiina ittakhadahaa nisaa'uhum markay dumarkoodu waxaan sameeyeen ayaa la halaagay haddaba marka waa arrin aad iyo aad u khatara in dumarkii ay timihii dheereeyaan buruukooyin samaystaan timo foojeriya ay ku tudcadaan tumihii timahoodii ku daraan waa arrin aad iyo aad u khatara halaag baana ka yimaada oo waa arrin aad iyo aad u khatara qaala alhaytami raximahullah wuxuu yidhi markuu sheegay arrintaa wuxuu yidhi inay min alkabaa'ir tahay waa arrin waadixa oo waxa weeye aan dee shakiba ku jirin huwa ma jaraa calayhi albalqini raximahu llah wa gayruhu culimo badan baa ku tagtay arrintan inay kabaa'iro tahay waana daahir min allacni waayo naclad baa ku soo aroorhay kitaabkiisa azawaajir ayuu saa ku leeyahay juska koowaad waxa weeye saddex boqol iyo lix haddaba marka waa waadix culimmadiina waa isku raaceen inay gabadhu timaheeda wax ku dabdabto inay waxa weye maarata ilkaheeda jeexjeexdo gabar iyo ninba looma ogola gabar iyo ninba looma ogola oo waxa weye arrintaas waa in la iska ilaaliyo oo aad iyo aad looga digtoonaado oo quruxda ilaahay u sameeyey qofka biloaamiga uu ku qanco waayo quruxtii ugu dhammaystirnayd oo ugu wanaagsanayd ayaa ilaahaygii subxaana qaadirka inoo abuuray waxaan usoo gudbaynaa alkabiiratu xaadiya wasittuun kabiirada waxa weeye lixdan iyo ko wuxuu yihi imaamu dahabi raximahullah waa kabiire iska gaaban man ashaara qofkii ku ishaaro ku fiiqa ilaa akhiihi qofka walaalkiisa ee muslimkaa akhiihi lmuslim baa laga wadaa bixadiidatin bir birtaa waxay doonta ha noqoto ama waxa weeye qore ha noqdo ama seef ha noqoto ama toorey ha noqoto bir un wax dilaysa oo qofkii cabsi gelinaysa qofka ku fiiqa oo ku bajiya wuxuu ku dhacayaa kabiiru maxaa u daliila qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa wuxuu yidhi man ruuxii ashaara ku fiiqa ilaa akhiihi walaalkii ay akhiihi lmuslim bixadiidatin bir fa ina almalaa'ikata malaa'igtu talcanuhu way nacladaysaa malaa'igtaa nacladaysa wa in kaana akhaahu hadduu doono haba noqdo walaalkii min ummihi hooyadi ay dhashay wa abiihi aabihi ay aabihi dhalay walaalkaa oo hooyadaa iyo aabahee aabahaaba dhaleen ha noqde eh haddii aad qofka marba cabsi ku gelisay oo aad ku fiiqday wax dili kara oo bir ah malaa'igtaa ku nacladaysa oo waxay arrin khatara rawaahu imaamu muslim min xadiidi abi hurayra radia allahu canh qaala imaamu dahabi qaala alimaamu nawowi raximah llah markuu xadiidkaa sharaxayo wuxuu yidhi hada alxadiidu fiihi ta'kiidun xurmati lmuslim qofka muslimkaa ayuu xadiidkaani kutusayaa in uu xurmad leeyahay oo aan lagu xadgudbi karin wanahyu shadiid can tarwiicihi wa takhwiifihi iyo nahyi adag inuu ku soo arooray in la cabsi geliyo oo waxa weeye maaragtay qofkii muslimkaa la cabsi geliyo watacarudu lahu bima qad yu'diihi inaad waxa weye qofkii muminka muslimkaa wax dhibaya inaad ula timaadid oo dhib ku gelisid waa arrin xaaraama sharxi muslim buu saa ku leeyahay juska lix iyo toban afar boqol iyo toddobo haddaba markaa imaamu nawowina saas uu sharaxay imaamu dahabina waa kuugu keenay kabaa'irtii nacladna waa ku soo aroortay waa waadix marka qofkii muslim ah oo qof walaalkiisa oo muslima cabsi geliya oo wax ku fiiqa uu ka cabsado oo dil uga baqayo qofkaasi wuxuu ku dhacayaa kabiira axaadiis kalaa jirta oo waxa weye iyaduna ka hadlaysa laakiin imaamu dahabi xadiidkaa keliyuu baabka ku gaabsaday laakiin axaadiid kalaa jirto odhanaysa uu nebigu yihi waxaa ka mid ah qowluhu sala allahu calayh wasalam laa yushir axadukum ilaa akhiihi bisilaax war qofkiin yuunan walaalkii ku ishaarin oo ku fiiqin wax hub ah nooc uu doonaba ha noqdee fa inahu laa yadri sababtuu inoo caddaynayaa nebigu arrintaa loo diiday inaan lagu farax ka cayaari karin waxyaalaha dadka dila wuxuu yidhi fa inahu laa yadri ma garanayo lacalla ashayطaana yanzacu fii yadihi waxaa dhici karta inuu shaydaanku gacantiisii intuu ka siibo ama ku harbiyo oo waxa weye marka uu qofkii ku dhacdo birtii fa yaqacu fii xufrati naar naar markaa qofkii uu arrintaa ku galo imaam albukhaari ayaa werinaya fi kitaabi alfitan waxa weye ku werinaya fi saxiixihi iyo imaamu muslimna waa werinaya fi lbiri wasila haddaba xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey cilada iyo sababta la inoogu diiday in qofka hub lagu ishaaro oo wax dili kara qofkii lagula fara ka cayaaro hadda waynu ognahay waaqicana waynuu aragnay imisaad arkaysaa qof laguu sheegayo oo lagu leeyahay qori buu ku fara ka cayaarayayo baskoolad buu ku fara ka cayaaraya ama qori buu haystay ama toorey buu haystay walaalkiisuu kula fara ka cayaaray hooyadii iyo aabihii dhaleen waa kaga fakatay haye qaar baa hooyadood kaga fakatay aabbahood kaga fakatay qof walba haddaba marka qofkii marka markuu qof dilay dee naar buu ku gelaya nacladna waa ku dhacaysa kabiiruu ku dhacay waa halaagsamay marka sidaa daraaddeed markaa ayuu nebigu inoo sii sheegay inaan la ogolayn in aad qof muslima oo walaalkaaya inaad ku fiiqdid ama ku ishaartid ama ku cabsi gelisid inaan wax huba la ogolayn sidoo kale xadiid kale wuxuu caddaynayaa inay kabiiro tahay takhwiifu lmuslim xaraamun inay xaaraam tahay in qof muslima la cabsi geliyo waayo nebigu wuxuu yihi xadiis saxiixa laa yaxilu limuslimin uma banaana qofka muslimkaa an yurwica inuu cabsi geliyo rawcu waa cabsida tarwiica an yurwica musliman inuu qof muslima cabsi geliyo uma banaana imaamu axmed iyo abu daawuud baa werinaya wasaxaxu sheikh albani raximahullah fi saxiix iljaamic raqamka toddoba kun iyo lix boqol iyo konton iyo sideed haddaba wuxuu xadiidkaana inoo caddeeyey qofka muslimkaa oo walaalkaaya haddaad doontid haba ku ishaarin hube maba cabsi gelin kadhig xataa hadal uu ka cabsado ha ku dhihin wax uu ka cabsado oo qofkii cabsi geliya oo qalbigiisa wax u dhimaya lama ogola aadaabta islaamku waa diidan tahay waayo sababtu waxa weeye waxaa la rabaa dadkii muslimkaa inay noqdaan walaalo isjecel oo aan dhibaato iyo mashaakil agtooda oolin haddaad maalin walba qofkii muslimkaa cabsi gelisid ama dhibaato u geysatid waxa weeye mashaakil baa ka imaanaya sidoo kale waxa uu ku tiriyey haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir ayuu ku keenay isagana inay labadaanba kabiiro tahay tarwiicu lmuslim iyo ishaaridda in qofka muslimkaa la cabsi geliyo iyo in lagu ishaaro wax hub ah haddana wuxuu yihi waa sariixu lxadiid inay kabiiro tahay wakadalika lacnu malaa'ika waxa weye malaa'igtuna way nacladaysa sidaa daraaddeed markaa ma banaana taas ayuu kaga hadlay isaguna kitaabkiisa azawaajir can iqtiraafi alkabaa'ir juska labaad boqol sagaashan iyo toddoba safxadda haddaba marka arrintaana sidaas imaamu dahabi ugu dhigay culummada kalena ay ugu raaceen ayay u caddahay qof walaalkaayo oo muslima haddii aad cabsi gelisid inay tahay kabiira min alkabaa'ir oo aan la ogolayn inuu qofku qofka muslimkaa walaalkiisa uu hub ku ishaaro aan la ogolayn inuu cabsi geliyo oo waxa weye maaragtay ay aada iyo aad khatar u tahay waayo sababtu waxa weeye qofkii wuxuu dareemayaa in waxa weye maaragtay cabsi iyo mashaakil iyo dhibaato ayuu arrintaas ka qaadaya sidaa daraaddeed marka waa in laga digtoonaado oo arrintaa la iska ilaaliyo kabiirada ku xigtaa oo alkabiiratu athaaniya wasittuun kabiirada lixdan iyo labo wuxuu yihi imaamu dahabi raximah llah man dacaa man iddacaa ilaa gayri aabiyihi qofkii qofka walaa aabihiis qofkii aabihii ka beri noqda oo markaa sheegta aabba kale man iddacaa ilaa gayri abiyihi ay macnaha qofka ka beri noqda nasabkiisii ow tabara'a min nasabihi macnaha nasabkiisii iyo aabihii iyo iyo reerkiisi intuu ka beri noqday ayuu wuxuu sheegtay aabba kale oo yidhi aniga hebel hebel ima yihaahdee waxaa la yidhahdaa hebel hebel oo aabba kale buu sheegtay inuu dhalay oo waxa weeye halkaas uu maray maxaa u daliila marka arrintaana qaala alimaamu dahabi raximah llah waxa uu yihi can sacd radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yihi qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yihi man iddacaa qofkii sheegta ilaa gayri abiyihi aabihii waxaan ahayn wa huwa yaclam isaga oo garanaya arrintaa oo aan khalad ahayna garanaya cilmi u leh annahu gayru abihi inuu aabihii ahayn garanaya faljannatu calayhi xaraamun jannadu waa ka xaaraam qofka qofkaa jannadu waa ka xaaraam muttafaqun calayh xadiidkaa bukhaari iyo muslim ayaa warinaya oo waa muttafaqun caleyh haddaba wuxuu inoo caddeeyey qofka la yihi faljannatu calayhi xaraamun ay macnaha in istaxalla haddii uu xalaashadana oo arrintaa ku gaaloobana haddee weligii janno tegi mayo haddii uunan xalaashana wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir oo waxa weeye dembigaas haddaan ilaahay ka cafiyin jannada hore ka geli mayo markuu ciqaab maro oo naarta soo maro kabacdi shafaacada iyo inuu kaga soo baxaa la arkaa oo aakhirkiisa hadduu muslim ahaa janno unbuu tegayaa laakiin jannadii hore ka geli mayo waayo saynu in badan sheegnay kabaa'irta oo dhan waxay ku dul wareegeysaa sida culimmadu yidhaahdeen qofku inuu waxaan xalaashado hadduunan xalaashan waxa uu noqonayaa markaa waxa weeye kabiira min alkabaa'ir hadduu xalaashado laakiin waa ku gaaloobaya wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi can inabiyi sala lla ly slam qaala laa targabuu can aabaa'ikum war aabbayaashin ha nicinina raqab ragiba asalkeeda hadday can ka daba dhacdo waa nicitaan man ragiba can sunnati suu nebigu u yihi hadday ka daba dhacdo kelimadaa ay ka dambayso can oo ragiba ah hadday can ka dambayso waa nicitaan oo qofku wuxuu nacayo weeye hadday fii ka dambaysana waa rabitaan waa qofku wuxuu jecel yahay haddaba marka hadda can baa ka daba timid laa targabuu can aabaa'ikum war aabbayaashiin ha nicinina oo ha ka jeensanina faman ragiba can abiihi qofkii aabihii naca oo aabba kale markaa sheegta oo naco aabihiis fa huwa kufrun waa gaalnimo ay macnaha waa kufru duuna kufri oo wuxuu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir waa kufru nicma oo arrintaani waa arrin aad iyo aad u khatara muttafaqun calayh haddaba marka mar haddii la yidho waa kufrina waa min alkabaa'ir oo waxyaalaha ku soo aroorta kufriga ayay ka mid tahay kabaa'irta waaweyn sidaa daraaddeed marka qofki waa inuu iska ilaaliyaa oo aabbihii dhalay ku kalsoonaada ee uunan cid kale sheegan wa can yaziid ibn shariik radi la raximah llah qaala wuxuu yihi ra'aytu caliyan waa taabici weeye caliy bna abi aalib baan arkay radia allahu canhu yakdubu cala almimbar mimbarka ka khudbaynaya fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo odhanaya maa cindanaa kitaabun kitaab ma haysano haddaan nahay cali iyo ahalkiisii naqra'uhu aan akhriyayno ilaa kitaab allah kitaabka ilaahay mooye wamaa fii haadihi saxiifa warqad buu kala bixiyey waa warqad ugu xiraan jidhay seeftiisa oo waxyaalo ugu qoraa axaadiis uu nebiga ka maqla ayaa ugu qoraa fa nasharahaa wuu fidiyey sababtuu markaa cali radi allahu canhu arrintan u leeyahay waxay ahayd markuu amiirulmu'miniin ahaa ayaa dadkii shiicadii iyo waxyaalaha abuurmay ayaa waxay yidhaahdeen cali wuxuu haystaa cilmi aan dadka kale ogeyn ayuu isagu og yahay oo waxa weeye keligii uu garanayo oo saxaabada kale aynan la ogeyn ayuu garanaya uu nebiga u qariyey cilmi gaara marka taasuu radiyaya cali wuxuu leeyahay cilmi kale ma hayno kitaab kalena ma haysto ilaa kitaabka ilaahay mooye oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kitaabkaa lagu soo dejiyey iyo warqadan waxa ku qoran oo aan nebiga ka maqlay fa nasharahaa wuu fidiyey warqadii fa idaa fiihaa asnaanu libil waxaa ku qoran geelu su u sakagooyo iyo qeybta uu geelu ku sakagooyo iyo xilli walba inta laga bixinayo oo waxa weeye anwaacu zakaa baa ku qoran wa ashyaa min aljaraaxaat iyo waxyaalaha dadka dhaawaca sida loo simo wa fiiha waxaa ku jirtay marka wuxuu yihi nebigu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almadiinatu xaraamun madiina waa xaram maa bayna ciirin ilaa thawr waa laba buurood oo waxa weeye u dhow madiina oo labadeeda dhinaca macnaha ilaa meesha ilaa meesha waa laba makaan waa xaram weeye sida maka xaram u tahay bay madiinana xaram u tahay faman axdatha fiiha xadathan ow aawaa muxdithan qofkii bidco la yimaada oo madiine bidco ku sameeya ama soo dhoweeya mid bidco sameeyey oo dulmi iyo bidco la yimid fa calayhi lacnatullah naclada ilaahay ku dhacdo labadoodaba kii bidco ku sameeya iyo kii mubtadic kusoo dhoweeyaba fa calayhi lacnatullah walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin malaa'igta nacladoodii iyo naclada dadkoo dhan kulli baa ku dhacaysa laa yaqbalu allahu ilaahay ka aqbali mayo minhu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaame sarfan walaa cadlan ay qaala alxaafid raximahullah waxa uu leeyahay culummadu way isku khilaafeen kelmaddan tafsiirkeeda sarfan walaa cadlan wuxuu yidhi fa jamhuuru lculamaa waxay qabaan asarfu inuu yahay alfariida ay laa yaqbalu allahu minhu sarfan ay fariida wax alla wixii uu salaad tukanayey soon soomayey waajibaadkii laga aqbali mayo cadliguna waxa weeye annaafila ey wax walba oo sunana ou la yimid laga aqbali mayo saas ayuu ku sharaxaya xaafid ibn xajar raximahullah fi fatxi ilbari juska afraad waxa weeye maaragtay safxada boqol iyo koob iyo toban ayuu saa ku sharaxaya haddaba marka waa arrin aad iyo aad u khatara cibaadadaadii oo dhan ayay qofkaasi waxa weye khalal gelaya mar haddii uu bidco la tegey madiina maantana waxa weeye dadkii waxa ay bidco meel walba la wareegayaan oo waxa weye xaramkii ilaahay iyo waxa weeye madiina iyo meel walba xarameynkii meel walba bidcadii maanta waxa weye waa lala waa lala taagan yahay oo dadkii bidca maalo looga la-ya inkastoo ay aad iyo aad ugu dadaaleen waxa weeye dowladda sacuudigu ay aad iyo aad ugu dadaasho oo waxa weye culummadu intaa ka hadlayaan haddana dadkii baa maaro looga la-ya wuxuu yihi nabiga calayhi salatu salaam marka dimmatu lmuslimiina waaxida yascaa biha adnaahum dimmada muslimiinta dimmada dima waxaa la yidhahdaa ay alamaan ammaanka muslimiintu waa isku mid ay macnaha qofka muslimka ahi hadduu qof nabadgeliyo gaala matalan qof muslima ayaa nabadgelyo waxa uu siiyey qof gaala ama qof kale oo muslinaba qof kale oo muslima uma banaana inuu u dabamaro oo qofka uu magangeliyada siiyey uu dhibaato u geysto halkaa marka waxaad ka garanaysaa culummaduna say u caddeeyeen maa maadaama qofkaa muslimka ahi uu qofkaasi nabadgelyo siiyey oo isagu magan geliyey qof kale uma banaana inuu taabto halkaa marka waxaad ka garanaysaa sida dad badani maanta ay sameeyaan waxaad arkaysaa nin gaal ah oo waxa weeye dowlad islaama ay siinayso fiisihii oo u oggolaanayso waddankii inuu yimaado oo nabadgelyo ku joogo hadhow baa mid diin sheeganaya oo odhanaya diin baan fahamsanay ayaa qofkii dilaya oo leeyaha waa gaale waa dilaya dembi buu marka ku dhacay qofkan waayo sababtu waxa weeye qofkaani wuxuu ku joogay oo meesha ku yimid magangeliyo qof magangelyo ku yimidna ma taaban kadhib oo waa xaraan inaad taabatid waciid badan baa ku soo arooray axaadiis badan hadda ka horna waa soo maray qofka dila dadka waxa weeye magangelyada iyo waxa weeye dimiga ku jooga walow gaalaba ha ahaadeen marka qof walba oo muslima oo magangelyadaa bixiya waa loo daynaya oo maadaama isagu qofkaasi uu magangelyo siiyey wuxuu yihi nebigu faman axqara ay naqasa qofkii buriya ammaankii uu siiyey qofkaasi faman axqara musliman qofkii waxa weeye ammaankii qofkaa muslimka uu siiyey qofkii jebiya oo u dabamara oo nmagangelyadiisii burburiya oo baabiya ama nusqaamiya fa calayhi lacnat ullahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin nebigu wuxuu inooga digayaa inaan marnaba nabad magangelyada qofku uu siiyey qofka kale inaan loo dabamarin macal shaahidku marka xadiidku waa intaan soo socota wuxuu yihi waman iddacaa ilaa kayri abiihi qofkii sheegta aabihii cidaan ahayn aabihii cidaan ahayn qofkii sheegta oo waxa weeye yidhaahda cid kalaa i dhashay oo aabbo kala sheegta ow intamaa ilaa kayri mawaaliihi ama waxa weeye weli ka dhigta cidaan weligiisii ahayn oo mawluhu waxa weeye qofka inta la xoreeyo ciddii xoraysay baa walaayadiisa leh qofkii addoon ahaa haddii la xoreeyo ciddii xoraysay baa walaayadiisa leh haddaba ma banaana marka inuu cid kale weli ka dhigto fa calayhi lacnat ullahi walmalaa'ikata wannaasi ajmaciin nacladii ilaahay baa ku dhacaysa oo dushiisaa iyo malaa'igta nacladoodii iyo dadka oo dhan oo muslimiintaa nacladaya laa yaqbalu allahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan dadkaasoo dhan waxa weeye alihii subxaana qaadirkaa maalinta qiyaamaha waxba ka aqbali mayo fariido iyo waxa weeye sunan midna marka waxay yidhahdeen culummadu sababta loo xaaraantinimeeyey oo waxa weeye qofku inuu waxa weeye qof kale uu sheegto ama weli ka dhigto oo maw mawle ka dhigto ama uu aabbo kala sheegto loo xaraameeyo waxa sababtu waxa weeye waxaa ku jira inuu qofkii nasab kala sheeganayo oo nasabkiisii intuu ka tago ilaahay u dheliyey inuu nasab kala sheeganayo arrintaana waxaa ku dayacmaya xuquuq badan ko waxaa ku dayacmaya xuquuqulmawaariis dadkii isdhaxli lahaa iyo dhaxalkiibaa dayacmaya waayo qofkaani markuu yidhi aniga aabbo kalaa i dhalay haddii aabbihii dhalay iyo walaalihii iyo dadkiisii oo dhan uu dad kale ka sheegtay dee yaa dhaxlaya marka waa dhibaato waxaa kaloo ku jirta kufru nicma aabbihii iyo hooyadii ku dhalay oo intaa ku soo korinayay inaad ku kufridid waxaa kaloo ku jirta oo iyadana loo diidan yahay waxa weeye maaragtay waxaa isku dhex dhex khaldamaya nasabkii waxaa kaloo ku jirta qadiicatu raxim wuxuu goynayaa qofkaani waxa weeye raximkii iyo qaraabadii waxaa ku jira cuquuqu lwaalideyn intuba marka waa kabiira oo waxa weeye kabaa'irtii aynu soo marnay oo dhan ayaa ka buuxda haddaba marka lama ogola oo waa xaaraam inuu qofku cidaan dhalin iyo cidaan aabihii ahayn inuu yaraado aabbaan ka dhiganaya ama waxa weeye weli baan ka dhiganayaa cid kale intaasoo dhan marka wax la ogol yahay ma aha waayo sababtu waxa weeye waad maqlaysaan oo way u jeednaa culammadu say u caddeeyeen inay arrintaani ku jirto kabaa'ir badan oo waxa weeye aada iyo aada u khatara wuxuu kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye maaragtay uu leeyahy imaamu dahabi wuxuu yihi wa can abi darin radia allahu canhu samica anabiya sala allahu alayh wasalam yaquul abu darin radia allahu canhu baa nebiga ka maqlay isagoo odhanaya laysa min rajulin iddacaa ligayri abiihi wa huwa yaclamuhu ilaa kafar qof ma jiro min rajul taani waa qof weeye rag iyo dumarba waa isku xukum qof ma jiro iddacaa sheeganaya ligayri abiihi aabbihi waxaan ahayn wa huwa yaclamu isagoo garanaya ilaa kafara waa ku gaaloobaya ay kufru nicma ayuu ku dhacayaa oo kabiiruu ku dhacaya waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu wixi uuna lahaynna falaysa minaa naga mid moo aha oo waxa weeye dariiqeennii iyo waxa weeye sunnaheennii iyo manhajkeennii iyo caqiidadeennii wuu khilaafay waliyatabawa maqcadahu min annaar naartana ha ka diyaarsado booskuu ka geliyaa waa qofka dadka wax ku qabsanaya oo xoolo uusan lahayn maanta sheeganaya waad ujeedaan maanta waddankeena waxaa ka socda dhulkii baa laisku haystaa xooli baa laisku haystaa oo maalin walba laba isku dilaysa dhul uunan lahayn buu qofkii ku qabsanayaa markaasuu ku dilayaa oo waxa weye maalin walba dhibaato iyo mashaakil buu ku dhacaya waman dacaa rajulan bilkufri qofkii qof gaalnimo ugu yeera ow qaala yidhaahdaa caduw allah ama cadow ilaahay weeye yidhaahdaa walaysa kadalika uuna saana ahaynna ilaa xaara ilaa xaara calayhi isaga ayuu ku soo noqonaya muttafaqun caleyh xadiidkaani saddex arrimood oo saddexduba kabaa'ir yihiin buu inoo sheegay oo aan la ogolayn inuu qofka muslimkaahi ku dhaco midda ugu horreysa waxa weeye qofka iddacaa ilaa kayri abiihi qofkii aabihii waxaan ahayn sheegta oo waxa weeye aabbo kale sheegta isagoo saa u garanaya kabiiruu ku dhacay waana baabka wuxuu kaloo inoo faa'ideeyey waman iddacaa maa laysa minhu falaysa mina qof waliyatabawa maqcadahu min annaar qofkii sheegta wax uuna lahayn oo ku dooda oo ku dhaaranaya oo halkaa waxa ku doodaya dee naarta ha ka diyaarsado booskuu ka gelila ey macnaha naar buu ku gelayaa camalkaa weeye dariiqii nebiga oo saxiixa oo manhajkiisi iyo caqiidadii nebigana qofkaasi waa khilaafay iyo waxa weye manhajkiisi iyo aadaabtii islaamkana wuu khilaafay waman iddacaa qofkii qof muslima oo ashahaadanaya gaalnimo ku sheega oo yidhaahda gaal baa tahay oo waxa weye maaragtay cadow ilaahay baa tahay oo uuna qofkaasi saa ahaynna isaga ayaa ku gaaloobaya maanta aad bay u badan tahay in waxa weye dadkii la isgaalaysiinayo qof walba qofkuu rabo odhanayo waa gaal waxa weeye uu gaalaysiinayo arrintaasna wax bannaan maaha ilaa bidaliilin sharciy qofka muslimka ah ilaa macluum min addiini bidaruura uu la yimaado oo wax waadixa uu ku gaaloobo ama waxa weeye iqaamatu lxuja culummadu ay caddeeyaan inuu camalka uu sameeyey gaalnimo yahay oo xujadii lagu oogo waintifaau lmawaanic ay timaado in qofkaa xujadii lagu oogo wax ka manciyana lawaa kabacdi markaa uu ku adkaysto culummada ayaa markaa xukumaya laakiin dadka kale waa inay arrintaa banaanka ka maraan oo waxa weye maarata ay aad iyo aad uga digtoonaan sidoo kale intaa ayuu ku dhameeyey dahabi raximahullah baabka imaamu dahab imaamu maaragtay haytamina raximahullah kitaabkiisa azawaajir isna waa ku keenay oo waxa weeye markuu sheegay kabiiradan iyo axaadiitii ayuu wuxuu yidhi inay arrintaani kabiiro tahay waa sariix buu yidhi fi hadihi alaxaadiid axaadiitan ayay sariix ku tahay wa huwa waadixun buu yidhi waa arrin waadixa oo jeliya mana arag buu yidhi cid culummada iiga horreysay oo saa ku tiri laakin dee imaamu dahabi iyo culamo badan baa ku waafaqday wuxuu yidhi marka walkufru fiihi in waxa weeye qofkii waxa weeye uu ku gaaloobo oo waxa weye arrintaa uu qof muslima uu yidhaahdo gaal baa tahay waa arrin aad iyo aad u khatara waayo sababtu waxa weeye inaad qof muslim ka gaal baa tahay waa khatar kufru nicamtaana oo inaad nicmadii ku gaalowdidna waxay ku gaarsiinaysaa inaad hadhow markaas gaalnimo weyn ku dhacdi waayo sababto waxa weye markaad aabbahaa ku kufriday oo waxa weeye wanaaggii aabbahaa kuu galay aad ku kufridid oo aad ka beri noqotid waa kufru nicma nicmadaa aad ku kufriday hadhow gaalnimay ku gaarsiinaysaa oo arrin aad iyo aad u khatara kitaabkiisa azawaajir juska labaad boqol labaatan iyo labo ayuu arrintaasaa ugu keenayaa haytami raximahullah isaguna haddaba halkaa waxay nooga caddaatay qofka muslimka ah qof muslima oo oo waxa weeye ilaahay ka cabsanaya inuuna aabihii ka beri noqonaynin oo aabba kala sheeganaynin oo waxa weeye allihii subxaana qaadirka ahaa meeshii uu ka dhaliyey iyo waxa weye maaragtay aabihii iyo nasabkiisii uu raalli ku noqonayo oo waxa weye markaas wax la isdheer yahayna ma jirto oo dadka qaarkood isku mashquuliya waxa weeye waa qabiil fiican kamaana dhalan waxa waxba kama jiraan ilaahaygi subxaana qaadirkaa baa yidhi ina akramakum cinda allahi atqaakum markuu ilahay yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qaba'il litacaarafuu waxaan idinka yeelay shucuub shacbiga waxaa la yidhahda masalan ummad dhan soomaalidoo kale waa shacbi marka shacabkaa faraha badan oo haddana usii kala baxbaxa qabaa'il qabiilo u kala baxbaxa haddaba marka qabaa'ilkaas allihii subxaana qaadirka ah uu inoo kala saar saaray waxa weeye macnaheedu iyo faa'iidadeedu litacaarafuu waa inaad isku garataan oo aad garatid ciddii qaraabada kula ahayd iyo ciddii ku dhaxli lahayd iyo ciddii aad dhaxli lahayd iyo ciddaadan guursan aad waxa weeye guursan lahayd iyo ciddii aad waxa weeye aadan guursan karin oo matalan gab gabdhihii maxaarimtaada ah oo aadan guursan karin wixii waa inaad kala garataa haddaadan marka kala garanin dhibaata ka imaanaysa haddaba marka ma aha in la isugu faamo sida dadka qaar sameeyeen litafakharuu ma aha oo faan shaqo kuma leh la iskuma faami karo wax la isku dheeriyahayna male oo waxa weye maaragtay waa dadku waa isku wada mid wey kullukum aadam min aadam wa aadamu khuliqa min turaab siaad u dhantihiin aadam baa laydinka abuuray buu yihi nebigu nebi aadamna waxaa laga abuuray ciida haddaba marka waa in arrintaas aad iyo aad uu qofku isaga ilaaliyaa oo uu maaragtay faankaa iyo jaahiliga una ku dhici jayid kabiirada ku xigta insha allah labadan kabiiraan ku daraynaa oo yar yar oo maaragtay way gaabgaaban yihiin isaga daraynaa alkabiiratu athalitha wasittuun kabiirada waxa weye toddoba lixdan iyo saddex wuxuu yidhi adiyara diyaradu waxa weeye waa baasaysiga wuxuu yihi imaamu dahabi marka wayaxtamil an laa takuna kabiira waxaa suurtagal ah inayn arrintaani kabiira ahayn laakiin haytami waa ku tiriyey kabaa'irta oo wuu ku tiriyey xadiidka soo socdana wuxuu caddaynayaa inay tahay min ashirki ay macnaha shirkiga asqarkaa oo waxa weye shirku asqarna waa min alkabaa'ir wuxuu yihi daliishu waxa weeye wa can salamata ibni kuhayl can ciisa ibni caasim can zur waxa uu yihi can cabdillahi ibni mascuud ayaa laga warinaya xadiidka qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam adyaratu shirkun adyara waa baasaysiga inaad wax baasaysatid soomaalida aad bay u isticmaashaa oo waxa weeye qofkii waxbuu baasaysanaya qof baa ii yimid buu kuleeyahay maanto waan xanuunsadayo qofkaasaan waxa weeye qofkii uu baasaysanaya oo waxa weeye uu dhibsanaya haddaba marka qaala cabdullahi bni mascuud wama mina ila walaakina allaha yudhibuhu bitawakul intaa dambe xadiidka la socota waa mudraj weeye oo waxay idhahdeen culummadu caddeeyeen inuu qowlkaasi intaa dambe uu yahay wama mina ilaa qowlkaas inuu qowlka cabdullahi ibni mascuud yahay ayay maarata caddeeyeen oo culamo badan baa caddaysa waxay yidhahdeen qowlkaasi waa qowl cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu macnaheeduna waxa weeye ilaa wuu ku dhacayaa qof naga mida ma jiro ilaa baasaysi wuu ku dhacayaa laakiin walaakina allaha yudhibuhu bitawakul haddii aad wax baafaysatid oo ay dhacdo inaad wax dhibsatid tawakal cala allah oo waxa weye allihii subxaana qaadirka ah tala saaro wuxuu yihi imaamu dahabi صaxaxahu imaamu tirmidi wa qaala sulaymaan ibn xarbi wuxuu yihi wamaa minaa qowlkaasi huwa min qowli ibni mascuud waa cabdullahi ibn mascuud baa yihi qowlkaa waana صaxiix oo cabdullahi ibn mascuud baa yihi kamaa bayanahu اlculamaa wa minhum asheikh alcalaama moxamed nasir diin aalbani raximah llah haddaba marka xadiidku waa xadiis صaxiixa وصxaxhu sheikh albani raximah llah fi صaxiixi tirmidi wa fi صaxiixi اjaamic الصagiir ayuu ku saxiixiyey waana xadiis صaxiixa wuxuuna iyo silsilati axaadiis صaxiixa haddaba marka wuxuu inoo caddaatay adyaratu shirkun inay shirki tahay ay waa shirkun asqar ma aha ashirku lakbar ma aha oo shirkigii weynaa ma aha laakin waa ashirku asqar shirkiga asqarkaana waa min alkabaa'ir waayo sababto waxa weeye shirkiga weyn oo kufriga ah kaas isa waa gaalnimo oo kabaa'irka waa ka khatar waa ka wen yahay laakin kani waa ashirku lasqar haddaba marka waa in laan waxba la baasaysan oo allihii subxaana qaadirkaa qofku tala saarsado oo wax kugu dhacaya ma jiraan ilaa ilaahay wuxuu kuu qadara mooye waa arkaysaa soomaalida waxay isticmaalayaan waxyaalo badan oo baasaysiya waxay leeyihiin maalintaa heble lama guuro maalintaa heble gabadha lama arooso maalintaa heble gabadhii dhalatay lama arooso matala waxay idhahdaan arbaca bil u dambaysa gabadhii dhalata saddex nin baa ka dhimata waxaasoo dhan waa baasaysi iyo khulaafaad loomana baana qof walba maalinta ilaahay u qoray buu dhimanaya qof walbana wixii ilaahay uqadaray buu maraya wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiidkeeda nabigu wuxuu ku yihi laa cadwa isku gudbin ma jirto cadwigu waa isku gudbinta la isku gudbiyo xanuunka iyo waxa lamid a walaa tiyarata mana jirto baasaysi wa uxibu waxaan jeclahay alfa'la alfa'la saadaasha fa'ligu waa saadaasha qiila waxaa lagu yidhi ya rasuul allah wama alfa'lu fa'ligu waa maxay qaala wuxuu yidhi alkalimatu طayiba kelimada wanaagsan ayaan jeclahay ey macnaha wax wanaagsan in la saadaaliyo oo qofkii uu wax wanaagsan saadaaliyo xadiidkuna waa xadiis صaxiixa oo waxa weeye bukhaari iyo muslim ay warinayaan min xadiidi anas radi allahu canhu wuxuu xadiidkaani marka inoo caddaynaya laa cadwa isku gudbin ma jiro ay macnaha qof xanuun qaba qof kale xanuunkii uma gudbin karo haddaan ilaahay la maagin waayo sababta nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu xadiidkaa yidhi nin baa weydiiyey reer miyigo wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ow geelaygii oo aan cadho lahayn oo xanuun qabin ayaa waxa weeye waxa u imaanaya rati cadho qaba oo neef cadho qaba markaasuu dhex gelayaa hadhow buu qaadsiinayaa oo geeli cadhaga ku wada dhacaysa markaasuu nabigu wuxuu yidhi midkaan cadhada qaba markii hore yaa ku riday markaasuu ilaahay baa ku riday hadda kuwaana ilaahay baa ku riday marka halkaa waxaad ka qaadanaysaa marka laa cadwa isku gudbin ma jirto oo qof xanuunkuuma gudbin karo haddaan ilaahay kuu qadarin xanuunkii waad arkaysaa marka arrintan markaa si fiican ugu tadabburto inay saxiix tahay waayo waxaad arkaysaa ninka iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii oo gurigii ku wada nool ayaa qof ka mid a dadkii ama laba qof ayaa waxaa ku dhacaya hargebkii hargab baa ku dhacaya ama t b baa ku dhacaysa ama xanuun baa ku dhacaya intii kale qaadi mayso qofkaas ayaa xanuunkii qabaya oo laga dawaynaya ama iska biskoonaya waxaad arkaysaa marka inaan qofkii kale uunan qaadin waxaad arkaysaa reer dhan oo qof ka mid a waxa weeye hargabkii ku dhacay ama t b di ku dhacayso waa la baaraya matala waxay sameeyaan dhakhaatiirtu matalan haddii reerka qof ka mida t b ku dhacdo markay isagii ka helaan reerkao dhan way baaraan reerkii oo dhan baa laga waayaya qofkaa keliyaa laga helaya muddo dhan buuna qabay oo ku dhex jiray oo wax la cunayey maxay marka ugu dhici weyday ilaahay baan uqadarin dadka kale haddaba qofkaana ilaahay baa uqadaray waxaad kaloo arkaysaa qofkan xanuunku ku dhacay isagoon qofna ka qaadin oo dadkii kaloo dhan ayna xanuunkii qabin ayuu isagii ku dhacaya ilaahay baa u qadaray haddaba marka waxa weeye biqadar illaahi bay ku socotaa ee ma aha wax la isku gudbinayo oo waxa weye qofku hargab buu qabaa wax la cuni mayo t v buu qabaa hala karantiiro oo cidlaha lagu xiro waxaasoo dhan waxba kama jiraan waxa weeye cudurada allihii subxaana qaadirkaabaa keena rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaana qofka kale u gudbiya marka in qofkii la daweeyo oo dawo la siiyo oo xanuunkii waxa weeye sida ay dhakhaatiirtu u caddeeyeen qofka xanuunada faafa in waxa weeye la la xiro oo la joojiyo oo qofkii inta la dilaya bacteriyada meel gaara la geeyo taas wax dhibaataa ma keenayso oo qofku inuu ilahay ku kalsoonaadaa oo ma aha dhibaato laakiin qofka ka qaadaya haddaan ilaahay u qadarin ku dhici mayso walaa diyara baasaysina ma jiro oo waxba ha baasaysanin oo waxa weye rabbi wuxuu kuu qadara ayaad maraysa masalan soomaalida waxaa arkaysa waxay leeyihiin qofkii safar buu usocda reer baadiyahoo kale shimbir yar baa jirta oo waxa weeye dhebada iyo ay yidhahdaan oo magacyo badan bay leedahay marka qofkii su u soconayo hortiisa ka kacaysaa beraraf bay dhahaysaa intay boodee xagga ku dhacaysa waxay leeyihin hadday xaggaaga bidixda u duusho safarku ma fiicna waa baasaysanaya shimbirtaa xuntaa maxay og tahay waxay og tahay male waxay kaloo leeyihiin shimbirka guumayska la yidhahdo hadduu guriga soo yimaado oo soo ag fadhiisto qof baa dhimanaya waxaasoo dhan waxba kama jiraan waxay markaa ay jeclaanayaan oo ka tafaa'ul ka samaysanayaan bahalka la yidhahda galaydka iyo waxaas galaydku isagaaba ugu daranba oo shimbiraha laaya oo qaatil ah haddaba kulli isku keeno wixii ilaahay qadaro unbaa dhacaya wa uxibu waxaan jeclahay alfa'la ay alkalima ayiba saadaasha waa saadaashu waa wanaagsan tahay qofkii baa wax kuu sheegay saas iyo saa wax wanaagsan baad helaysaa dhe saadaal wanaagsan iyo wax wanaagsan ayaa la rabaa ee maaragtay inaad qofkii dhibaato iyo wax khaldan aad waxa weye wax ugu sheegtid looma baahna waaya marka maxaa looga bixi karaa baasaysigaan oo dhan atawakul waxaa looga bixi karaa in ilaahay la tala saarsado oo waxa weeye tawakulka ayaad kaga baxaysa marka fatawakaluu cala allah ilaahay tala saarsada marka waxa weeye dadka mu'miniinta inay ilahay tala saarsadaan baa loo baahanya xasbiya allah wa nicma alwakiil leh kabiirada ugu dambaysa aan kusoo gabagabeyneyno darsiga waxa weeye alkabiratu alraabica wasittuun kabiirada afar lixdan iyo afar wuxuu yihi imaamu dahabi raximahullah wuxuu ku magacaabay ashurbu fi dahabi walfida ashurbu walaklu waa isku mid in weelka dahabka ah wax lagu cabo ama wax lagu cuno labadaba da weelka dahabka iyo weelka fidada laga sameeyo labadaba waa kabiira min alkabaa'ir maxaa arrintaa caddaynayo daliil u ah qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam laa talbisu ha xiranina alxariir xariirta ha xiranina waa ragga xirashada xariirta iyo diibaajka wala diibaaj diibaajkuna waa nooc min alxariir labadaa nooc marka dadka laga nahyinayo waa ragga dumarka waa u banaanta oo dumarku xariirta iyo diibaajka way xiran karaan iyo dahabka iyo fidadaba laakiin raggu ma xiran karaan oo kuma labisan karaan oo hadday ku labistaan xariir ama diibaaj ilaa lidaruura oo xariirta la ogolaaday dadka cadhada iyo qaba oo injir baa jirtay qumalka la odhan jiro waaweyn qofka markay cunto dhulkaa carabta wuu xajiimoon jiray cadha ayaa ku dhici jirtay iyo isxoq isnadaamiska waxaynu naraadaya wax la mida dharka adagi markaa oo suufka iyo ka samaysan qofkii wuu kusii badinaya ama wuu isu sii xoqayaa laakiin xariirta ayaa nebigu u ogolaaday rag ay ku dhacday qamiis xariira iyo inuu xirto waayo xariirtu waa jilicsan tahay oo qofkii ma xoqayso liajli caafimaad weeye marka in lagu daweeyo ee ma aha dhar in laga dhiganayo ama dumarka iyadoo way banaan tahay walaa tashrabuu buu yihi nebigu ha ku cabeynina fi aaniyati dahabi walfida weelka dahabka iyo fidada laga sameeyo waxba ha ku cabinina tani waa rag iyo dumarba oo ragga iyo dumarkuba waa wadaagaan rag iyo dumarba weel dahab laga sameeyey waxba kuma cabi karaan iyo weel fido laga sameeyey walaa ta'kuluu waxna ha ku cununina fii sixaafihaa xeeryaha laga sameeya dahabka iyo fidada waxba ha ku cuninin fa inahaa ay weelka laga sameeyey dahabka iyo fidada lahum ay lilkufaar gaaladii ayaa isticmaalaya oo iyagaan dee ilaahay ka baqayn oo isticmaalaya fi dunyaa adduunyada walakum idinkuna fi laakhira aakhiraad isticmaalaysaa daadkiin muslimiintii muttafaqun caleyh haddaba qofkii doonaya inuu maalinta aakhire marka la tago oo jannada la tago inuu xariir xirto oo dahab xirto oo dahab wax ku cuno oo fido wax ku cuno adduunkaa isugu dhowaanin oo banaanka ka mar maadaama lagu imtixaamay oo ilaahay kaa xarimay xadiidkuna waa muttafaqun calayhi horeyna waa inoo soo hormaray wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi ina aladii kii ina aladii yaakulu kan wax ku cunaya ow yashrabu ama wax ku cabaya fii inaa'i dahabi waalfida weelka laga sameeye dahabka iyo fidada waxa uu la mid yahay inamaa yujarjiru waxa uu kaga jugjugsiinayaa fii badnihi naara jahannam naarta jahannamo ayuu calooshiisa jugjug kaga siinaya maxay tahay macnaheedu jarjarka waxay yidhaahdeen culummadu waa asawtu albaciir waa geelu marka ay biyaha cabbayaan oo qurqurinayaan sawdka ka yeera jug jug jugta ka yeerta ama dadkuba markaad hadda biyo qurqurisid oo xoog u qurqurisid calooshaada waxa ka yeeraysa sharqan baa ka yeeraysa jarjar baa la yidhahdaa marka luuqadda carabiga marka jugjugtaa ka yeeraysa ay macnuhu waxa weeye naar buu qurqurinaya oo naar buu cabbaya maalinta qiyaamaha markuu ama dhinto ama naar tago oo aakhiro naar baa la qurqursiinaya siduu biyaha u qurqurinayey ama caanaha ugu qurqurinayey ayaa naar loo qurqursiinaya walciyaadu billah oo uu ku cabaya haddaba marka waa ciqaab aad u adag oo waxa weeye waciida xadiidkuna waa saxiix bukhaari iyo muslim baa werinaya oo waxa weye xadiis saxiixa xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi man shariba qofkii wax ku caba fi lfidati weelkii fidada ahaa lam yashrib kuma cabayo fiiha fi laakhira aakhira wax ku cabi mayo hadduu qofkaasi muslim yahay waxaa kaloo lagu ciqaabayaa waana xadiis saxiixa oo muttafaqu calayhi sl bukhari muslim wariyeen waxaa kaloo lagu imtixaamayaa haddii uu wax ku cabay maya muslim baa werinaya muttafaqun caleyhi maaha xadiidkan iyo xadiidka ka horreeyeyba xadiid ka hore bukhaari muslim baa werinaya laakiin kan man shariba fi lfida qofkii wax ku caba fidada iyo dahabkaba lam yashrab kuma cabayo fiiha fi laakhira xadiidkaa waxaa werinaya imaamu muslim ayaa werinaya min xadiidi ilbara ibni caazib radia allahu canhu haddaba wuxuu inoo caddaynayaa in iyadana lagu ciqaabayo aakhiro markay dadka muslimiinta oo waxa weeye jannada galay ay weelka dahabka iyo xeeryaha dahabka wax ku cunayaan oo wax ku cabayaan oo ku raaxaysanayaan in isaga markaa laga xarimayo oo aan la siinaynin oo aakhiro lagu ciqaabaya arrintaa saddexdaa xadiid ayuu maaragtay ku keenay imaamu dahabi raximahullah waana waadix inay tahay min alkabaa'ir waayo naar qofka la qurqursiiyey waa kabiiro qaala imaamu qaala alhaytami raximahullah waxa uu yihi imaamu haytami raximahullah kitaabkiisa azawaajir wuxuu yihi markuu axaadiisa sheegay in arrintan kabiiro lagu turiyo huwa maa jaraa calayhi bacdu bacdu a'imatina a'immadeenna qeyb ka mida ayaa caddeeyey arrintaani inay tahay waxa weye min a'imati shaaficiya ayuu ka hadlaya waayo isagu waa min a'imati shaaficiya alfaqihu haytami ibnu xajar haytami wuxuu yidhi marka fa ina taswiita annaari fii jawfihi qofka naar la qurqursiiyey waa waciid shadiid ah waayo arrin aad iyo aad u khatara weeye wa qaala albalqini wuxau yihi raximahullah wuxuu ka soo guuriyey balqini asheikh salaaxudiin alcalaa'i ayuu ka soo guurinayaa wuxuuna yidhi waqad saraxa asxaabuna waxa ay sariixiyeen oo caddeeyeen culummada saaxiibadeena ay madhabka nala ah madhab shaafici buu ka hadlaya biana shurba min aaniyati dahabi walfida kabiiratun inay kabiiro tahay ayay caddeeyeen wa huwa waxaana arrintaasina waa arrin dabaqaysa oo waxa weeye xadiidka ku dabaqmaysa waayo waa xadiidkaaba saa caddeeyey oo waciidka shadiidka xadiidka ayay waxay ugu sugan tahay manduuq maadaama marka ay xadiidkiiba saa ugu sugan tahay inay arrintaani tahay arrin aad iyo aad u khatara oo naar lagu gelayo waa kabiira min alkabaa'ir waxa uu ku keenayaa oo saa kusoo guuriyey haytami kitaabkiisa azawaajir juska koowaad laba boqol konton iyo shan safxada ah haddaba marka khulaasadu waxa weeye intaasoo kabiirada waxa weeye min alkabaa'ira qofka muslimkaa waxaa la rabaa inuu ka dheeraado insha allahu tabaaraka watacaala rabbigii subxaana qaadirkaana hayna waafajiyo inaynu kabaa'irtaa ka dheeraano oo rabbigii subxaana qaadirkaa inagu irsaaqo inaynu ku sugnaano wixii ilaahay inoo ogolaaday nebiguna inoo ogolaaday oo diinta islaamku inoo xalaalaysay wixii diinta islaamku inaga xarimtayna ilaahay haynagu irsaaqay inaan banaanka ka marno oo waxa weeye allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba inaan ilaahay subxana qaadirkaa weydiisanaynaa inuu xaqana tuso naguna irsaaqo inaan raacno xaqa waayo qofku markuu xaqa arko oo uuna raacin waa masiibo inuu ilaahay baatilka na tuso oo si xaqa noo tuso aan markaa ilaahayna nagu irsaaqo inaan banaanka ka marno taas ayay tahay qofka mu'minkaa inuu daa'iman ilaahay ka baryo rabbigii subxaana qaadirkaana hayna waafajiyo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin